galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin salaase ah bisha januari ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatankuna waa siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo lix iyo tobanka mitrband iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly dotcom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaa galabta iyo wararka v o a idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e na waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo safar ugu kicitimay dalka etoobiya
waxaa socda madaxuu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo u soo diray ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaana rajaynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee somalilan etoobiya danaha ay labada wadan etoobiya somalilan ay wadaagaan iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa
waxaa kaloo idinhaynaa barnaamijkii ilayska
diyaaradaha goboladii rabnaa aada waa la kansalay ugu dhowaan slidyo waxaa la kansalay gaaraya deetan sababa awgeed waadarka waxaa xumaay dabeelo dhacayay magaalooyin qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runweyga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan
kaasi waxuu ahaa barnaamijka amuuraha maraykanka oo ku saabsan baraf iyo qab uu ku dhuftay gobollo ka mid a maraykanka qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada sanca ee caasimada dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay ugu jawaabayeen weerarkii xuuthiyiintu ay ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimada yemen ayaa wakaalada wararka reuters u sheegay in afar iyo toban qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliyo hore oo milatari iyo xubno ka tirsan qoyskiisa halka xuutiyiinta oo magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqaynta ay ku dhinteen labaatan qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen xulafada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii ku dhawaaqay salaasada maanta idhahday ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimada waxayna sheegeen inay qabteen sideed diyaaradood oo nooca aan duuliyuhu lahayn oo loo riday dhinaca sacuudiga xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah dalka yemen kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaaso ah inay tijaabisay laba gantaal tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii afraad ee hubka kuuriyada waqooyi ee bishan kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadalada ee uga imanaya maraykanka inkastoo cunaqabateyn caalamiga lagu soo rogay kuuriyada waqooyi waxaa haddana ay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hogaamiyaha kim jong un uu sii wado yoolkiisa uu ku xoojinayo milatariga kuuriyada waqooyi ayaanan ka soo jawaabin soo jeedintii washington ee wadahadalada iyada oo laba jibaartay tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay in ay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago tijaabada gantaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli gobolka uu marayo marxalad xasaasi ah iyada oo dalka keliya ee ay xulafada yihiin kuuriyada waqooyi ee shiinaha lagu wado in uu martigeliyo ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota halka kuuriyada koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha maaj hay-adda m i f ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalkaasi oo afar qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka malik faysal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baaray dabayaaqadii labadii laakiin markii uu u duuleeyey ama uu usoo duulayay dalkan maraykanka waxaa la qiimeeyey inaanu halis ahayn afarta qof ee lagu haystay macbadka yuhuudda oo u dhow dalas ayaa ugu dambeyntii la sii daayay iyagoo bad qaba kadib go'doomin toban saacadood ah ninka afduubka geysta ee malik faysal akram oo afar iyo afartan jir ahaa ayaa waxaa toogtay booliska waxa uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga ingiriiska labadii kun iyo labaatankii waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaas laba dhalinyaro ah ayaa weli xabsiga ku jira kadib markii lagu xiray britain taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka jo biden ku tilmaamay fal argagixiso wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa walaac ka muujisay sii kororka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha suudaan kadib markii lagu dilay toddoba qof laguna dhaawacay tobannaan kaleh intii ay socdeen dibadbaxyo ka dhacay caasimadda khartuum isniintii shalay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda iyo ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika ay ku wajahan yihiin magaalada khartuum si ay u xoojiyaan in ay ugu baaqaan ciidamada ammaanka inay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda ah ilaa hadda ma cadda goorta ay labada ergey tegi doonaan dalka suudaan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykankuna ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolku ay ku bilaabmi doonto sacuudiga oo ay uga qayb galayaan shirka saaxiibada suudaan iyada oo ay usii dheer tahay booqasho ay ku tegi doonaan dalka etoobiya inta la ogaya toddoba qof ayaa ku dhimatay mudaaharadayaadii shalay waxaana ku dhaawacmay tobaneeyo qof oo isugu jiray dibadbaxayaal iyo ciidamo boolis ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay guddiga dhakhaatiirta dhexe iyo bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee suudaan oo sidoo kale lagu sheegay inay qabteen toddobiyo toddobaatan eedaysane nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wafdi iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta safar ugu baxay dalka etoobiya kadib markii uu casuumad rasmiga ka helay ra-iisul wasaaraha etoobiya sida madaxtooyada somalilan ay sheegtay wasiiro ka tirsan somalilan ayaa hordhac ahaan usii tegay dalka etoobiya warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdiye wafdiga uu hogaaminayay ayaa safar shaqo ugu baxay waddanka etoobiya qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in safarka madaxweynuhu ka dambeeyey casuumad rasmiya oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya dogtor abiy axmed inkastoo aan faahfaahin dheeraada laga bixinin safarka madaxweynaha waxaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan danaha labada dhinac waxaa sidoo kale qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in madaxweynaha somalilan ay ku wehelinayaan safarkiisa wasiirka horumarinta maaliyadda somalilan dogtor sacad cali shire iyadoo la sheegay in magaalada adisababa ay kaga biiri doonaan wafdi kale oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda somalilan dogtor ciise kayd iyo wasiirka jidadka iyo horumarinta gaadiidka cabdirasaaq ataaj dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ayaa maruu la hadlayay warbaahinta waxa uu carabka ku dhuftay in socdaalka madaxweynuhu yahay mid ay labada dhinac kaga wada hadli doonaan xidhiirka etoobiya iyo somalilan bilihii ugu dambeeyey somalilan ayaa muujinaysay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyadoo maantana la filayo baarlamaanka waddanka ingiriisku inay ka doodaan qadiyadda somalilan waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada somalilan xildhibaan maxamed jaamac raambo iyadoo golaha wakiiladuna uu saaka dhambaal hambalyaha u diray sida uu raambo sheegay baarlamaanka ingiriiska hadar aad iyo aad baad mahadsan tahay markaan ku horeeyo arrinta dooda baarlamaanka ingiriiska saaka aqalka golaha wakiilada anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda waxaan fariin hambalya aan u diray mudane gaven williamson oon ku bogaadiyey shaqada uu qabtay ee ah dooda uu baarlamaanka ingiriiska maanta horgeynayo ee ku saabsan aqoonsiga qadiyadda madax banaanida somalilan goluhuna uu igu raacay waxaanu guddoomiyaha golaha mudane cabdirasaaq khalif uu soo jeediyey in waraaq lasoo diyaariyo si toosoo loogu socodsiiyo mudane gaven williamson oo mahad celin iyo bogaadinah marka arrintaasi waxay somalilan u tahay wax weyn waxay usoo kudhinaysaa somalilan in dareenka dunida iyo dareenka baarlamaanka ingiriiska iyo weliba sidoo kale indhaha xukuumadda ingiriisku ay kusoo jeestaan somalilan iyo qadiyadeeda gaven williamson hore ayuu yimid somalilan isagoo ah xoogayaa difaacah waana nin xoogaal u ah waxa ay somalilan qabsatay soddonkii sannadood u dambeeyey ee isugu jira dhismaha nabadda iyo dhismaha dowladnimo intaba sidoo kale waxa uu xildhibaankani ka tirsan yahay xisbiga conservative-ka ee haya talada ingiriiska markaa somalilan macno weyn ayuu ugu fadhiyaa inuu maanta iyo xilliga lagu jiraba uu golaha baarlamaanka ingiriiska hor keeno dood ku saabsan aqoonsiga qadiyada madax banaanida somalilan somalilan macno diblomaasiyadeed oo wanaagsan oo shilis bay u samaynaysaa aada iyo aadna waan ugu mahad celinaa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ingiriiska xildhibaan raambo ayaa dhinaca kale ka hadlay safarka madaxweyne biixi ugu anbabaxay maanta waddanka etoobiya arrinta waxaa timid socdaalka uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi maanta ku tegay adsaaba waxaa horey ugu soo horjeeda dibadda iyo wasiiro kale iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee wadahadallada somalilan iyo soomaaliya adnaadan iyo cabdirasaaq ataash waxaa socdaalka madaxweyne uu yimid kadib martiqaad rasmi ah oo usoo diray ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaana rajaynayaa in ay labada hogaamiye ka wada hadlaan ee somalilan etoobiya danaha ay labada wadan etoobiya somalilan ay wadaagaan iyo sidii iskaashiga labada dhinac kor loogu sii qaadi lahaa kulli faahfaahin waa rajayn aad baa mahadsan etoobiya ayaa ahayd dalkii ugu horreeyey ee oggolaada in lagu galo baasaboorka somalilan iyadoo xilligii malazanawi xidhiirka somalilan iyo etoobiya lagu tilmaamo inuu gaadhay halkii ugu sarraysay gaar ahaana wakhtigii uu madaxweyne daahir yaale kaahin uu qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socday ururka midowda afrika si kastaba ha ahaatee waxaa muuqanaysa in somalilan dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee dhinaca dibadda ka socda uu yahay mid bilowday islamarkaana loo tirinayo loolanka adag ee dowladaha shiinaha iyo maraykanku ay ugu jiraan geeska afrika taasoo dadka qaar ay dorosayaan in fursado ay ugu jiraan arrinta somalilan khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo maalintii axadda lala beegsaday qarax ismidaamin ah ayaa xalay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada istanbul ee dalka turkiga safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac caydiid oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in xaaladda afhayeenka ay tahay mid degan caashe ibraahim aadan oo la xidhiidhay safiirka ayaa weydiisay qaabilaadda dhaawaca macalimo
lix saacadood iyo xoogaa bay diyaaradda hawada kusoo jirtay nasiib wanaag meelna may soo fadhiisan waxaa laga soo dejiyey anigaa ku qaabilay oo ka soo dejiyey diyaaradda waxaa kaloo igu weheliyey qaabilaada rag wariyaal ah oo soomaali ah dhalinyaro dhakhaatiir soomaaliyeed oo dalka wax ku bartay ayaa ila weheliyey waxaa isaga la socday darawalkiisii oo la dhaawacmay maxamed cabdicasiis afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed ibraahim macalimo wuxuu nabad yimi isagoo bad qaba oo aan wax dhibaato ah hawada intuu ku jira aysan kusoo gaadhin ambalaasyaa labadooda u diyaarsanaa mid walba ambalaaska u diyaarsanaa baa la saaray kadibna dhakhtarkii loo diyaariyey baa mid walba la geeyey afhayeenka dhakhtarka dowladdaa la geeyey dhakhtarka ugu weyn magaalada istanbul oo dowladdu leedahay dhakhtar cusub ah oo weyn baa la geeyey baadhis hordhacaa lagu sameeyey intii aanu la joognay wax waliba caadi bay ahaayeen waa nala hadlayay waa noo sheekeynayey wuu miyir qabay waa caafimaad qabay dee dhaawacyadaa gaadhay oo gacmaha iyo lugaha iyo ka gaadhay dee siday noqon doonaan aanaan garanayn ayaa uun hayay wiilka darawalka ana sidoo kale dhaawacyaa ku yaalay mid walba dhakhtar gooniyaa la geeyey oo loogu talagalay markii hore loosii diyaariyey isaga iyo darawalkiisa maxaa laba dhakhtar oo kala duwan loo geeyey qaabka dhaawacoodu yahay baa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo waa kala fududaayeen marka saasaa keenay in laba dhakhtar la kala geeyo dhaawaca afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo xaguu u badan yahay lug iyo gacan buu u badan yahay laakiin de waa waa baaris bilow ah waxyaalo kalaa soo bixi kara ilaahay naguma keeno wax bulusoo kale kolleyba qofka marka ay gaadho qaraxna kula ku dhaco dee lama sii odorosi karo marka waxaan rajaynaynaa insha allah inuu u fududeeyo dee kolley ambalaas baa lagu waday bareelaa lagu siday annagu haddeer waxba ka garan mayno dhakhtar baa wareysanayay islamarkiiba waxaa la geeyey meeshii waadhka ahayd lagu xanaaneyn lahaa waxaase nasiib wanaag ah dhakhtarkii aanu dowladda aanu geynay waxaaba ka shaqaynayay walaalkii oo dhakhtar ah mucalimo walaalkii ha walaalkii oo dhakhtar oo ka yar oo isaga iyo dhan nin kaloo soomaaliya oo isaguna dhakhtar ah oo raggii jaamacadda ordogan hosbitaal ee muqdisho kasoo qalinjibiyo halkan master ku qaadanaya oo takhasuskii masterta halka ku diyaarinaya shaqaynayana ah ayaa dadkii nala soo dhaweeyey ka mid ahaa laba dhakhtar oo mid walaalkii yahay iyagaaba u turjumayey iyagaa baadhistii horeba ka qayb qaatay markaa nasiib wanaag dalkan turkiga dhakhaatiir aad u badan baa inoo joogtaa dhakhtarkaad tigtidba inta badan ama dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkan wax kale ku bartay baa jooga oo ka shaqeeya oo turjumaan ahaan uga shaqeeya ama iyagoo dhakhatarayba joogaan matalan inanka maxamed cabdicasiis waxaa kaxeeyey oo daryeelaya gabadh dhakhtarad ah oo iyadu halkanba ku dhammaystay cilmiga dhakhtarnimada xafiisna u furan yahay oo ku caawisa dadka soomaaliyeed wixii dhakhtarnimada ku saabsan caafimaad ay u baahan yihiin oo istanbul xafiis weyn ku leh oo ilaa shan qof ku shaqeeyaan oo gabarh soomaaliyeed ah oo xamar wax ku baratay halkana jaamacad u timi marka dalkan waa kuma nihin goblan kuma nihin dalkan waayahay aad baad maasantaa jaamac waxaan rabaa dhinaca kale waxaad tiri baaris hordhaca lagu sameeyo oo dhakhaatiirtii waraysi bay ka qaadeen oo xaaladiisii iyo halka ay marayso marka ma idin siiyeen wax tafaasiila oo ku saabsan dhaawiciisa iyo rajada ku saabsan in dhowaan uu ka soo bogsado dhaawacyada gaaray macalimo may ahayn wax hadeer jawaabna la siin karo wuxuba waxay ahayd nussaacun baanu la joognay goor dambena waa ahayd marka waxaan u malaynayaa raajooyinka iyo maraaya haddii la saarayo waa unbirinta hadda dhiigagun waxay kasii qaadeen bilow ah hadduu allergic leeyahay haddii waxyaala noocaasay wadaweydiinayeen ilaa afar shan dhiig qoraaradood oo dhiigana waa laga buuxiyo anuu aan arkayo waxaa hadalka ay ku jirta jaamac in uu hadlaayo uu sheekaynayo ma ku garta inaad jaamac ta adigu haa waa i gartay si fiican buu ii gartay cid walba u timina wuu garanayay waa stable waa siday caafimaadku yidhaahdaan qolyahan dhakhaatiirtu waa xaaladiisu waa stable waa degan tahay wax laga walwalo hadda weyn macalimow iyo wiilka darawalkiisa midna ma jirin
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga jaamac caydiid oo u warrameeyey caashe ibraahim aadan xuutiyiinta dalka yemen ayaa ku hanjabay inay geysan doonaan weeraro hor leh oo ay ku qaadayaan xarumaha dalka imaaraadka carabta kadib markii saddex qof ay ku dhinteen duqayn isniintii shalay ka dhacday magaalada abudabi oo loo malaynayo in loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin warbixin uu noo soo diray edi eranian waxaa soo jeedinaysaa sahre cabdi axmed booliiska magaalada abudabi ee caasimada dalkaasi ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday saddex baabuur oo kuwa shidaalka qaada ah oo ku sugan goob shidaalka laga qodo iyo qaybta ballaarinta garoonka caalamiga ee abudabi booliiska magaalada abudabi ee caasimada dalkaasi ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday saddex baabuur oo kuwa shidaalka qaada ah oo ku sugnaa goob shidaalka laga qodo iyo qaybta ballaarinta garoonka caalamiga ah ee abudabi saddexda qof ee dhimatay ayaa laba ka mida waxay u dhasheen dalka indiya iyadoo midka kaleetana uu u dhashay bakistan waxaana aan lagu sheegay warkani in lix qof oo kaleeto ay dhaawacyo soo gaareen sida warka lagu sheegay ma jirta haddaba khasaare soo gaaray garoonka diyaaradaha iyo xarunta shidaalka laga qodo ee ay ku dhaceen ayagu duqeymahaasi afhayeen u hadlay fallaagada xuutiyiinta ee yeman ayaa waxa uu sheegay in kooxdan ay fuliyeen weeraradan lagu qaaday xarunta dhaqaalaha imaaraadka carabta ee abudabi iyadoo sidoo kaleetana ay ka aargoosanayaan doorka imaaraadka carabta uu ku leeyahay duulaanka milatari ee ka dhanka ah yeman gaar ahaana weeraradii toddobaadkii hore ilaa wareedyo xuurtiyiinta oo ku sugan caasimada dalka yeman ee sanca ayaa warbaahinta carabta waxay u sheegeen inay soo rideen siddeed diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah iyo toban gantaal warbaahinta carabta ayaa soo bandhigay muuqaala muujinaya qiiqa abudabi eerbood ee laga arkayo hawada kore iyo sidoo kaleeto warshada sifaynta shidaalka ee abudabi iyaga oo ka jawaabaya ciidamada isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo duqeymahaasi dagaalyahanada xuurtiyiinta ee ku sugan gobolka maqrib ee dalka yeman iyo fariisimaha xuurtiyiinta ee sanca ayaa isbahaysigu sidoo kaleeto ay sheegeen isniintii inay qabteen sideed diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo kusoo wajahnaa sacuudi arabiya wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa cambaareysay weerarkan lagu qaaday xarumaheeda waxayna sidoo kale sheegtay inay jiri doonaan cawaaqib ka dambeyn doono iyo sidoo kaleto ciqaab imaaraadku carabta xaq ayuu u leeyahay inuu ka jawaabo weeraradan argagixisada iyo dembiyada sii kordhaya ayaa lagu yiri warkan imaaraadka carabta ayaa qaybka ah isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka kula jira xuurtiyiinta iyadooo inta badanna ciidamadeeda ay kala baxda yeman haddana waxay gacan ka geystaa imaaraadka carabta tababarada ciidamada ku sugan yeman ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta la taliyaha amniga qaranka maraykanka jake sullivan ayaa sheegay in maraykanka uu la shaqayn doono imaaraadka carabta iyo saaxiibada caalamiga ah si loola xisaabtamo fallaagada xuurtiyiinta xogayaha qaramada midoobay antonio guteresna waxa uu dhaleeciyey weerarkaasi wuxuuna ku booriyey dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan sida uu sheegay afhayeenkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jean ves lederian ayaa isna sheegay in weeraradaasi ay halis ku yihiin xasiloonida gobolka fahmi al yuusufi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka xuurtiyiinta ee gacanta ku haya magaalada sanca ayaa warbaahinta carabta u sheegay asna in xoogaga xuurtiyiinta ay sii wadi doonaan argoosiga ka dhanka imaaraadka carabta ilaa iyo inta ay ku lug leeyihiin taageerada ay u fidiyaan dagaalyahanada ku sugan gudaha dalkaasi yeman falanqeeyaha bariga dhexe paul sullivan oo isna ka tirsan golaha atlantic council ayaa v o eda u sheegay in waradii isniintii lagu qaaday abudabi airport ay calaamad xun u yihiin ammaanka iyo xasiloonida gobolka xaaladaha noocan oo kaleeta ah waxay noqon doonaan in xuutiyiinta si xun u qaniinto waa inay isweydiiyaan sida ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u dhacday arrinteeda haddii taasi ay dhacdayna waxay usoo mareen difaaca cirka ee imaaraadka tani waxay walaac ku tahay imaaraadka iyo guud ahaanba gobolka ayuu yiri falanqeeye qaliijka ah islamarkaasina la yiraahdo theodore karasik oo isna fadhigiisu u yahay washington d c ayaa v o eda u sheegay in weerarada xuutiyiinta ay kusoo aadeen waqti xun marka loo eego rabitaanka ah in la yareeyo xiisada qaliijka xilligan muhiimka ah weeraradan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waa kacaan xagga milatariga ah ayuu yiri iyadoo loo adeegsanayo in lagu sameeyo qodobo siyaasadeed
aad ay u mahadsan tahay saara cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii waryaha v o e da ed yaranian dowladda kenya ayaa lacag siinaysa dadka waayeelka ah iyo caruurta agoonta ah ee ku nool guud ahaan gobolada dalkaasi wasaaradda adeega dadweynaha ayaa sheegtay in lacagtaasi lagu wareejin doono akownada ay leeyihiin dadkaasi ee isdiiwaangeliyey intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi kasoo dirtay dowladda dhexe ee kenya ayaa u qoondeysay lacag gaaraysa sideed dhibic sagaal milyan oo lacagta wadanka kenya dadka u nugul dhibaatooyinka sida waayeelada agoonta iyo dadka naafada ah waxaa dhaqaalahan ka faa'iideysan doona in ka badan hal milyan oo ku kala nool ismaamulada dalka kenya wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha iyo barnaamijyada gaarka ah brofeor margaret cobia ayaa sheegtay in lacagtan laga bilaabo maanta si toos ah loogu wareejin doono akoontiyada bangiyadeed ee waayeelada agoomaha iyo dadka naafada ah ee isdiiwaan geliyey haddaba cumar maxamuud oo kamid ah saraakiisha caruurta u qaabilsan wasaaradda arrimaha bulshada ayaa waxaan wax ka weydiiyey barnaamijkan ilaa iyo inta uu socon doono dadka waayeelada brogramkooda iyo dadka naafada ah wuxuu soconayaa qofka intuu nool yahay lacag ka goy ma aho inta qofka noolishiisa ay socoto way soconaysaa markii qofka uu geeriyooda ama u dhintana way go-daa agoomaha ayaga lacagtooda waxay ku goodaa anuga qoyska markii la qorayay ugu yar marka uu gaaro saddex iyo labaatan sano ayay lacagta ka goodaa haddii qofka horjoogaha uu hayo agoonta uu geeriyoodana waxaa loo ogol yahay in loo bedelo oo horjoogo kale lacagti si ugu qaada caruurta agoonteed ayaa loo ogol yahay cumar lacagtan dowladda ay u qoondeysay dadka waayeelada agoomaha iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ma tahay lacag dabooli karta baahiyaha ay dadkaasi qabaan dadka ka faa'iidaysta lacagtanayta waa hal milyan lixdan iyo toddoba kun sideed boqol iyo shan ayaa beneficiariska dadka lacagaha ayaga looga tiragelay haddii loo qaybiyo lacagta dhammaanteed dadkaasayta waxay gaarayaan lacag bishii waxay kusoo hagaagaysaa lacag dhan laba kun laba kunna sicir bararka dhaqaalaha iyo nolosha markaad fiirisid lacag dabooli karta ma aho baahida ay dadkan baahida gaarka qaba ay haysato hase ahaatee laakiin waxay u dhaantaa waxlaan ayay u dhaantaa sida dadka waayeelka ee aan awoodin inay shaqaystaan aanna shaqaynaynin waxay ka caawinaysaa waxyaabaha yaryar ee daruuriga sida caanaha hase ahaatee caruurta agoommada lacagtan haddii loo fiiriya caruur agoome wax had weyn ay usii taraysa ma laho laakiin waxay ka caawin kartaa waxyaaba yaryar sida buugta qalinta uniformka iskoolada lagu aado waxa inay ka saacidaysa ayaa looga tirigalay intisaar saalax xuseen v o e nairobi
suuqa isliya ee ku yaala isla magaalada nairobi ee soomaaliduna ay aada u isticmaasho ayaa inaad baabuur ku dhex martid waxaa ka sahlan inaad cagta ku socotid oo aad gaadhid meeshii aad doonaysay sababtoo ah mashquulka wadooyinka iyo dadka oo ku badan sida mararka qaar ee dhacdana ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa u maara waaya mashquulka haddaba waxaa jira nin soomaaliyeed oo lagu magacaabo cabdilqaadir cali axmed oo ku nool isla xaafadda isli oo iskiis u go-aansaday in uu kala hago baabuurta markii ay ciidamada wadooyinku ka mashquulaan waxaa la kulmay khadar maxamuud xareed waxaanu soo diray warbixinta miyahow cabdiqaadir cali axmed baan ahay shaqadana maasha allah muddo badan baan hadda soo waday markii jaam ay ka dhacday magaalada aad baan u kala furaa alxamdulilah de waa waddankayga waana magaaladaydii xaafaddana waa xaafaddayda isli xaafadda soomaalidu deganeyd weeyaan magaaladu alshaan waxaa weeyaan waa meesha ganacsigu ka kala socdo inta badan waxaan u diidanahay ganacsigaas ay soomaalidu leedahay ee meesha ka socda inuusan innaba ha yaraatee uusan jaam ku imaanin oo ay kala socoto ruux walba intuu ka adeegta markaba uu meesha ka sii baxo marka waddadan meeshan magaceed hadda aad caawinayso booliiska meeshan waxaa la yidhahdaa niga waa raanaboodka tualifka weeyaan tualifka islii weeyaan marka inta badan waan caawiyaa alxamdulilah waxa dee korontiyaana u caawiyaa anigi nin baalkii oo korontiya ahaan baan ahay waxa weeyaan kolba adigaa go'aansaday inaad caawiso anaa go'aansaday inaan caawiyo mararka qaarkood markuu roobku uu do'o ee jiq madaxa isla gasho oo kale ee xaaladdu ay aad u adkaato ee bilmatal meeshana cidla tahay baan geli dallad baan qaadani markaasaan kala wadi jaamka o dhan baan kala bixin nin walba gurigiisi nabada marka booliisku maxay ku dhahan marka traafiga boolisku maasha allah wallahi maasha allah boolisku way ii mahadnaqaan waxay dhahan nin waa mahadsan tahay iyagoo bilmatal meesha ka yara maartay ama ay ka yar maqan yihiin ama ka yar xusna madaxa marka isla gasho waan kala furi anoo kala waday ii imaanayaan bas iyagana way sii kala bixinayaan marka maasha allah iyaga boolisku aad bay fiican yihiin aad bayna u dadaalayaan waxaan arkay dhowr jeer adiga keliya oo baabuurta kala hagaya boolisku markaa xagee aadan wallaahi boolisku haddee laanji bay aadi karaan ruuxu waa bini aadan waa noole masquul buu aadi karaa wax kaloo qabsan karaa waxaweyaan ruuxu waa noole marka qaarkood muxuu ahaa shaqo kale ay qaban karaan oo alashaan baabuur badlinta stationka oo kale la geyn karaa waa shaqadoodii de boolisku halkan keliya kuma eka marka marka saasoo kale u kumaqan yihin madaxa isla galaan oo kale ayaan kala furaa maasha allah waxa weeyaan booliska laakiin sida badan aad bay u dadaalaan waana shaqada shaqooyinka ugu adag baan leeyahay aniga marka maxaa maxaad isticmaashaa ma gacmahaga mise qalab aad isticmaashaa wallaahi gacantayda basaan isticmaalaa gacantaan ku kala wadaa oo gacantaas maaragtay aan aan ku kala kaxeeyaa gacanta markaan ku dadkuna way maqlaan kuwa maaragtay xanaaqi ana way jiraan oo kula diririba oo marka qaarkood gaariga abaad ka yaabana inay ku mariyaan qaarna waxa weeyaan way kuu istaagay oo ku hadal maqli oo inaad iyaga shaqada u hayso ayay ku arkayaan qaar way kuu mihad celinayaan qaar way ku caayayaan dadkii ibni aadamku isku mid maaha inkastoo la kala hayinsan yahay soomaalidu inta badan waa dagaalkooda waa fooda marka maasha allah wallahi meeshan alashaan waa shaqooyinka shaqada ugu dhibka badan baan dhihi karaa traafiga laakiin lightkii maxaa ku dhacay samaa faraha ama traffic lightkii niyo traffic lightka arrintaas waa arrin dawladeed arrin dawlad u taalla weeyaan sida aan maqlayna waxa weeyaan meesha raanaboodka kale waa laga sameeyey kan kalena brosiisku uu ku socdaa baan maqlay marka laakiin waa hawl u taalla dawladda taas soomaalida iyo bulshooyinka kale ee halkan isticmaalaya ka waran se maxay ku arkaan wallaahi niyo dadku inta badan niyo waad mahadsan tahay baa laguuda leeyahay niyo khayr allaha ku siiya dad badan baa kuu ducaynaya niyo jaam culus oon joogo ror ka soo galay ama jaam culus oo xagga toban ka soo galay yaad yaad naga soo furtay iniyo khayr allaha ku siiyo dadka inta badan way way ku raaligelinayaan dadkan kale ee waxaysan waa iniyo asabta saana baa lagu leeyahay waa mahadsan tahay iniyo guud waa mahadsan tahay iniyo shaqo fiican baad haysaa ruux walba maaragtay uu kugu mahad celinaya marka laakiin ruux igu kaaliya ama se igu taakuleeyaa ma jiro maxaa adiga kugu kalifay inaad hawshan qabaysa hawshan niyo waxaa igu kalifay stiil waxaa iga tustay uun maaragtay dadkan jaam ku jira laba waxyaalood ajrina waad ka heli midna waxa weeyaan ruuxan dhibaataysan ee jaamka ku jira ka kala furo calashaan durbo gurigiisii ama meeshuu u socday shaqadiisii iyo camalkiisii ha samaysto marka anigu maasha allah nin shaqaystaan ahay camal baan haystaa waxa aan ka shaqaysto markaan shaqadu iga yara kala yar tahay oo kale yaan meeshuna jaam tahay baan soo galaa markaasaan shaqada kala furaa maxaa xaruntaada halkaas ku taalla xarunteeda halkan ku taalla maxaa ka shaqaysata anu waxaan ka shaqeeyaa gaas gaas kukarka cuntada lagu karsaan ka shaqeeya waka marka markaadan shaqo badan haynin baad imaataa ood caawisaa booliiska aad u caawiya mararka qaarkood ha inta badan waliba shaqaalaha maaragtay shaqada kala wada inta badan aniga telefoon baan ku wada anigoo shaqada taraafigka wada yaan telefoon tayda ku kala wada tan kale aan markaa kala fura marka maalmihii ama muddooyinka aad soo waday hawshan booliiska aad caawinaysay taraafigka caqabadihii ama waxyaabihii kugu adkaa ee kugu dhibadnaa maxaa ka mid ahaa aad la kulanto wallaahi dadka qaarka gaariga mararka qaarkood kugu dhubsanayaan walibana mataajida ugu daran mararka qaarkood dad in yar yaro hosto istaag aad tirahdo wadada raanaboodka aan kala furnaya waa lagugu qaadiba marka waa inaad dhinaca oga istaagto dhinac oga cararto adigii aad iska waxaysto waxaa weeyaan dee gaari ruux biniaadan iyo gaari midkaa daran waa ruuxa biniaadanku aad bay u waxaysan tahay wax ma ka dhacaan meeshan niyo waa marla aad uma badna way dhacaan laakiin waa way yarta aad bay u yarta soomaalida ku dhegaysanaysa islii maxaa u sheegaysaa niyo soomaalida waxaan u sheegayaa inta badan waxaan leeyahay xaafaddan iyagaa iska leh waxaa weeyaan inta badan inay iyaga laftigoodu maaragtay ay dhiirigelin ay sameeyaan inay ruuxa maarata sidanoo kale furuntiya u shaqaynaya ay dhiirigeliyaan inay xataa booliska mararka qaarkood iyaga laftagooda dhiirigelin laga helo oo si degan gawaarida loo wado si degan maaragtay xaabad waa xaabadoodii inay maaragtay meel walba ay madaxaysa waxaad arkaysaa nin meel u socdaa meel kale ka soo kala firaynaya meel on yuutan oo isagu lahayn yuu ka soo kala firaynaya madaxa lisliga isig dhigtaa halkaa ka imaanaya jaam aan halkaa imaadeen buu isagu keenaya marka soomaalida inta badan salfudeed baa nagula yaqaanaa salfudeedka aan inta badan ka taxadirnaan leeyahay aad baa umaadsantahay
cabdulqaadir cali axmed oo ku nool xaafadda isliya magaalada nairobi oo u warramayay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed halkaad kala socoteena waa laanta soomaaliga ee v o a halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington goordhow waxaa idin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore kusoo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada sanca ee dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga sacuudigu hogaamiyey ee imaaraadku ay hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii xoutiyiintu ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimadda yemen ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in afar iyo toban qof oo rayida ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliyo hore oo militari ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa halka xuutiyiinta oo iyagu magaalada gacanta ku haya ay shaaciyeen in duqaynta ay ku dhinteen labaatan qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen xulafada sacuudiga uu hogaamiyo ayaa salaasadii ku dhawaaqay in ay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda waxayna sheegeen in qabteen sideed diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dhanka sacuudiga xuutiyiinta ayaa ku hanjabay inay weeraro kale oo dheeraada oo dhanka cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka carabta haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxa ay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah yemen kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay maanta oo salaaso ah shaaca ka qaaday inay tijaabisay laba gantaal tijaabooyinkan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaya tijaabadii afraad ee hubka kuuriyada waqooyi ee bishan gudaheeda kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadalada ee uga yimid maraykanka inkastoo cunaqabatayn caalami ah lagu soo rogay haddana kuuriyada waqooyi waxa ay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiidh ah sanadkan oo ay ku jiraan gantaalada hawada sare iyada oo hogaamiyaha kim jong un uu sii wado yoolkiisa uu kusii xoojinaya militariga waqooyiga kuuriya ayaanan kasoo jawaabin jeedinta washington ee wadahadalada iyada oo laba jibaarisa tijaabooyinka hubka oo ay wacad ku martay sida ay sheegtay inay si adag uga jawaabi doonto iskuday kasta oo lagu doonayo in lagu hor istaago tijaabada gantaaladan ayaa kusoo beegmaysa xili gobolka uu marayo marxalad xasaasi ah iyada oo dalka keliya ay xulufada yihiin waqooyiga kuuriya ee shiinuhu lagu wado in uu martigeliyo ciyaaraha olombikada jiilaalka ee bisha soo socota halka kuuriyada koonfureedna ay isku diyaarinayso doorashada madaxtinimada oo dhici doonta bisha maaj hay-adda m f ee sirdoonka boqortooyada britain ayaa hore u baartay nin u dhashay dalka britain oo afar qof ku qafaashay macbad ay leeyihiin yuhuudda oo ku yaalay gobolka texas ee dalkan maraykanka maalik faysal akram oo haysta dhalashada britain ayaa la baaray dabayaaqadii labadii kun iyo labaatankii laakiin markii uu soo duulayay dalkan maraykanka waxaa la qiimeeyey inaanu halis ahayn afarta qof ee lagu haystay macbadka yuhuudda oo u dhow dalas ayaa ugu dambayntii la sii daayey iyaga oo bad qaba kadib go'doomin toban saacadood ah waxaana ay boolisku toogteen maalik faysal akram oo haysa ninkii afduubkaasi fuliyey waxa uu ku jiray liiska ilaalinta ee adeega amniga ee boqortooyada britain labadii kun iyo labaatankii waxaana la baaray dabayaaqadii sanadkaasi laba dhalinyaro ah ayaa weli iyagoo xabsiga ku jira kadib markii lagu xidhay britain taasoo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo waxa uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ugu tilmaamay fal argagixiso balse lama sii dayn da-dooda iyo weliba dalkay kasoo jeedaan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa walaac ka muujisay sii korarka rabshadaha ka dhanka ah dibadbaxayaasha suudaan kadib markii lagu dilay toddoba qof laguna dhaawacay tobannaan kale intii uu socday dibadbaxyo ka dhacay caasimadda khartuum isniintii shalay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda iyo ergeyga gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan geeska afrika ay ku wajahan yihiin magaalada khartuum si ay u xoojiyaan in ay ugu baaqaan ciidamada ammaanka inay joojiyaan rabshadaha ayna ixtiraamaan xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka nabadda ilaa hadda ma cadda goorta ay labada ergey tegi doonaan dalka suudaan iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda maraykankuna ay hore u shaacisay in booqashadooda gobolku ay ku jirto sacuudiga oo ay uga qaybgeli doonaan shirka saaxiibada suudaan iyagoo oo sidoo kale ay tegi doonaan booqasho ku tegi doonaan ay dhahdee dalka etoobiya halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaadaan barnaamijkii xubintii ama xubintii abuuraha maraykanka oo inala socodsiiyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka axaddii toddobaadkan cimilo aad u daran ayaa ka dhacday dhinaca bari ee dalalka maraykanka iyo kanada cimiladan oo isugu jirtay baraf roob iyo dabaylo xoog badan oo qabow ayaa keenay in gobollo badan ay waayaan tamartii korontada khasaare dhinaca dhaqaalahahina uu ka dhasho dalka maraykanka gobollada dhaca dhinaca koonfur bari ayaa saamaynta ugu daran ee ku timid dalka kanada ayaa isna arrintaas dalka maraykanka la wadaagay sida uu sharxayo cabdulqaadir guuleed oo ah tufaftiraha websayt-ka somali disbatch oo fadhigiisu yahay gobolka alberta ee dalka kanada maxmed waad mahadsan tahay adigiyo dhegeystayaashaba maxamedow laba qaybood ayuu qeybsan yahay sida dalkan uu ushaamiye canada cimiladan isbedeshay iyo qabowgan faraha badan ee dabeelaha iyo duufaanada wata marka hore wuxuu ku bilaabay adigu galbeedkuu ku bilaabay canada waxaana aada iyo aada iyo aada loola fajacay sanadkan iyo bilowgiisi iyo sanadkii hore dhamaadkiisiiba in qabow xaddaafa oo muddo bil iyo bar ah lagu soo jiray qabowgaas oo aan baraf badan lahayn laakiin minus body bil isku celcelis ay ahayd oo aada loola fajacay kadibna waxaa dhacday in xoogaa qabowgii uu jabay oo dhanka bariga uu wareegay dalkan qabowgii oo markii dambena isku bedelay dabaylo iyo iyo baraf haddaan ku horeyno gobolada bariga ee canada oo markaa dhanka maraykanka uu uga yimid qabowgan magaalooyinka waaweyn ee toronto iyo montreal iyo ottawa oo kaleeto wadooyinkiibuu xiray diyuuradihii baa la xanibay isku socodkii oo xumaaday gawaadhidii oo oo aan dhaqaaqayn hayweyadii ama wadooyinkii waaweynaa ee gobolada isaga gooshayey oo la xanibay haddii ilaahay ku roon yahay korontadii oo tagtay oo iminka nova scotia oo kaleeto shan iyo labaatan kun oo ruux degaan ay ku nool yihiin ayaa ayaa koronto la-aan ahaa qabowgan aada arkayso eraboortka halifax oo la xiray diyuuradihii duulayay kuwii soo degayay oo la kansalay khasaare kaas lamida ayaa dalka maraykankana soo gaadhay meelaha sida daran ay cimilada xumi u saamaysay waxaa ku jira duulimaadyada intaynaan haddaba ka hadlin saamaynta cimiladii xumaatay toddobaadkan balaynu hor taegno meesha ay taagan tahay saamayntii xanuunka covid sagaal iyo toban ee meheradaha duulimaadka waa kan saalax cabdidiini oo daryeelka macaamiisha u qaabilsan shirkadda delta ee gobolka minnesota maxmed sidaad og tahayba caabuqu markuu dilaacay labadii kun iyo labaatanka bishii saddexaad dadku way begaagsanayeen laakiin waxaad moodaa hadda dadkii in waa lala qabsaday dadka intiisa badanna way tallaalnaayeen waxaa kaloo la sameynayay dadka wacyigelin badan dadka aan talaalnayn soo hadda caabuqa markuu qofku ku dhaco wuu la noolaanayay sidii walwalkii badnaa u jiray iyo dadkii qofka isbitaalka la seexinayay oo xilliga aada ku dheera lagu xirayay waxyaalaha ka caawiya neefta ma aysan jirin hadda dadku aad bay ula qabsadeen laakiin uu saameyn xoog loo sameeyey oo saddexdii bilood u dambeeyey diyaaradaha waxaan dhihi karnaa dhaawac xunaa soo gaaray oo ah dadka inay wada xanuunsadeen oo shaqaalaha ay ku jiraan iyo waaxda macaamiisha iyo pilotyadii iyo cruga kale intaba marka hadda waxaad moodaa in aada loola sii qabsanaya cudurka inkastoo maalin kasta magacyo cusub iyo xanuuno cusub ay soo baxayaan waan gartay saalax marka sidee dabaylahan iyo barafkii dhacay axaddii ay u saameeyeen isu socodkii amaba duulimaadkii ee diyuuradaha run ahaanti maxamed gobolada yaryar oo dhan oo diyaaradaha aadka u yaryar ay aadaan waxaa loo yaqaano region diyaaradaha sameeya diyaaradaha gobolada yarna aada waa la kansalay u dhowaan flightyo waxaa la kansalay gaaraya sideetan sababa awgeed waadarka xumaay dabeelo dhacayay magaalooyinka qaar u diyaarsaneen barafyada waaweyn oo dhacayay inay ka hagaajiyaan diyaaraduhu meesha runwayga ama geedada diyaaradaha ay ku socdaan iyo shaqaalihii oo cudurkii caabuqa qaarkood haleelay soo marka waxaan dhihi karnaa toddobaatan ilaa sideetan flight ayaa la kansalay oo dabeelahaasi iyo qabowgan hadda westiga iyo east coastiga ka dhacay ayaamihii u dambeeyay waan gartay khasaaraha dhinaca dhaqaalaha m- imsa lagu qadaray
sida lagu sheegay ah, suuqa dhexe ee new york ku yaala diyaaraduhu waxay inta badan khasaareen lacag aad u badan gaar ahaan haddaan ka warrana diyaaradda aan joogto dawta ee waxay khasaartay afar boqol iyo sideed milyan lacag gaaraysa markii la isku daro diyaaradihii la kansalay dadkii caawiqa ku tegey ah, dadkii qaarkood diyaarado kale la saaray oo la rabay inay meelaha ay rabaan gaaraan diyaarado la kansalay awgeed si loogu fududeeyo howlihii ay u socdeen marka lacagaha la sheegay hadda suuqa la la- la baahiyey waxay ahaayeen afar boqol iyo sideed milyan lacag ku dhow inay ka lunto diyaaradda delta airline meelaha kale ee la filaya in saamayn xooggan ay ku timaado ayaa ah ganacsiga waddooyinka sida uu mar kale sharxaya cabdulqaadir guuleed oo ku sugan gobolka alberta ee dalka kanada Een, waxaa jira isticmaalka ganacsiga iyo soo socodka ganacsiga gawaaridan waaweyn ee xamuulka qaada highway-yadan isaga gudbaa een, british columbia iyo alberta oo kaleeto waxaa la sheegay afar iyo labaatankii saacadood ilaa shan kun oo truck in oo oo raashin iyo iyo agab kala duwan wada inay isaga gudbaan marka maxamedow een, een, cabsi ayaa jirta warwar baa jira ilaa iminka waxaan la sheegin uun inay een, dhaawac ama een, dhimasho een, tiradii ayaan la sheegin laakiin een, een, waxaa caadi ah in marka sidan oo kale ay dhacdo in dad badan oo qaar jilicsan iyo kuwa aan guryaha lahaynba ay qabooyadan iyo isbedeladan cimilada sidan ay ay ay u geeriyoodaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay cimilo aad u xun oo ka dhacday dalalka maraykanka iyo kanada taasoo saamayn ku yeelatay dhaqaalaha iyo nolosha dadka intaynu barnaamijkan oo kalea markale ku kulmi doonno waxaan dhegaystalan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi amuraha maraykanka halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayaa yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada xagga ammaanka ee dalka soomaaliya labaatankii sane ugu dambeeyey oo maalinba meel maraysa ayaa waxa uu u muuqdaa in nidaamka dawligaahi uu soo hagaagayo marka la eego ciidamada qalabka sida iyo kuwa ammaanka hase yeeshee waxaa dadka soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin ma yihiin ciidamada soomaaliya iyo amnigu kuwa ku filan oo marxaladan eh, u gudbin kara marxaladaha soo socda balse weli waxaa jira ciidamo hubaysan oo qabaa'ilku ay leeyihiin oo arrimaha amniga khatar ku noqon kara waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya cabdisataar xasan cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo maxamed cusmaan xaaji shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaan ku bilaabayaa maxamed cusmaan xaaji shire waxaa weeyaan eh, yaasiin aad iyo aad ugu mahadsantahay mar labaad En, amniga dalka en, marxaladba maalinba meel buu joogay wakhti eh, adag baa lasoo maray maanta waxa waaye en, xaaladdu aad iyo aad bay u fiican tahay rajo fiican baa jirta En, waxaa jira ciidamo militariga qaranka soomaaliya leeyihiin oo jooga gobolada soomaaliya intooda badan maamul goboleedyada ka howlgala iyo caasimadda eh, soomaaliyaba En, hadda marka waxa waaye en, doorashadii waa wakhti dhow waaye wakhti dhow waa la- la jaangooyey En, marka waxa weeye eh, amnigana en, eh, waxaa ka wada qayb qaadan doona doorashooyinka en, en, ciidamada dowladda soomaaliya kala duwan kuwa militariga iyo kuwa booliiska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamul goboleedyada oo iyaguna qayb ka ah en, en, en, en, talada dalka oo loo jaangooyey En, waa sax en, ciidamo dowlad soomaaliyeed oo wadanka wada hantay ma jiraan laakiin waxa weeye en, waxa eh, kabaya oo la shaqeynaya en, ciidamada maamul goboleedyada oo localka ah iyo kuwa qaranka waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay eh, anigoo oo soo koobaya magaalada beledweyne oo qalalaaso badan ka jiray eh, in ay xaaladeedii soo fiicnaatay oo jarankii ciidamada dhulka tegey Eh, marka en, aniga rajo fiican iyo fafaale fiican ayaa ii muuqda aad iyo aad baana aan usoo dhaweynaya en, meesha marxaladaha ay wadanku soo maray iyo iyo meesha hadda wax marayaan cabdisataar xasan cali Eh, walaalkay waa uga duwanahay eh, ra'yigaas ma jiro ciidamo hadda eh, laisku hadlayn karo oo doorashadii iyo amnigeedii iyo musharaxiintii xildhibaanada doorashadooda sugi kara haddii ciidamo ay dhisnaan lahaayeen waxay yeelan lahaayeen ixtiraam waxay ixtiraami lahaayeen madaxweynihii hore oo maaragtay loo adeegsanayo marka haddii qofkii xilka kugu wareejiyey wixii lagugu wareejiyey aad ku weerarayso see loo dhihi karaa ciidamo oo maaragtay la wada aaminsan yahay ayaa dhisan see loo dhihi karaa waa su-aal muhiima oon ku celinayo maxamed cusmaan xaaji shire ciidamo laysku hadlayn karo oo dadka u dhexeeya oo madaxdii hore iyo kuwa dambaba maamuus ku leh ama dadka issharaxaya ma la heli karaa horta walaalkay waa mahadsan yahay anigu waan kasoo horjeedaa maaragtay shakhsiyaad in la weeraro haddayba jirto laakiin hadday jirto waa arrin khaldan weeye askari dable ah oo qaran waa khalad waa geli karaa laakiin guud ahaan jawi guud ba anugu ka hadlay iyo doorashooyinka ma rabo anugu inaan aan ku dheeraado maaragtay maalin meel wax yar ka dhaceen laakiin danta guud markaan ka hadlo anigu soomaali baan ahay cabdi sataarna waa soomaali weliba isagu guduhu kasoo shaqeeyay wadanka gudihiisa waana ku ixtiraamaya laakiin maaragtay wax oo hadda oo aan ama reason oo la oran karo maantay ciidamada qaranka soomaliya layskuma hadlayn karo anugu ma arko ciidamadu waa ciidamadii qaran oo nin walbale siddeed tobanka gobol bay ka howlgalaan waa ciidamadeeni haddii wax khaldan yihiin si maaragtay in loo soxo ayaan doonaya oo maaragtay wixii khaldan la xalliyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cabdisataar xasan cali maadaama amnigana aad la shaqaysay howlahan aad la socotid ma kuu muuqataa in laga maarmi karo ciidamada amisom mar kasta oo ciidamadii qaranku ay sii kordhayaan sida uu ku doodayo maxamed oo ay dabooli karaan baahida jirta waa laga maarmi karaa ciidamada amisom haddii laga talageliyo dadka soomaalida ah oo dowlad goboleedyada shanta ah laga qoro ciidamo ciidamadii toban iyo sideedii kun oo askari shirkii u k ka dhacaya madaxda dowlad goboleedyada dowlad federaalk ay yeelanayeen oo national security ka ahaa haddii siyaasaddaas dib loo soo celinayo ciidamo isku dhaf ah oo gobolada soomaaliya ka soo wada jeeda qabaa'ilada soomaalidan ay iska dhex arkayaan markaas kadib ciidamo qaran laisku hadlayn karo waa la dhihi karaa tan kale ra-iisul waarihii xafiiskiisa u lugaynaya sooma arkin baabuurkuu u qaadan lahaa meeshuu mari lahaa arituur loo dhigtay dadada kuwa hadda isla shaqeeyana ciidamadu way isku adeegsanayaan aniga musharax xildhibaan ah waxaan cabsi ka qabaa in magaalada muqdisho xataa taransata aan ku noqdo
maxamed cusmaan sidee baad u aragtaa in xal lagu gaari karo oo ciidamadan soomaalida iyo kuwa qabaa'ilka weli oo meelaha qaarkood laga sheegayo ama ammaan darrida ciidamada dowladda iyo udhexeeya ee dadka musharaxiinta looga gudbi karo anigu xal waxa u arkaa marka hore dee dalku waa dal soomaaliya dadku waa dad wada dhashay kalsooni badan baa jirta oo wax hadda maaragtay kalsooni darro ma jirto rajo fiicanna waa jirtaa waxa wax la ysugu keeni karaa keliya waxaa waaye talada dadka leh in loo celiyo waxgaradka siyaasiyiinta inta xalaasha ah oo midnimada iyo wadajirka soomaaliya doonaysa maamulada qaarkood dalka ka jira gobolada ka jira in inta laysu miisaamo markaa hadda say wax ku socdaan wax lagu wado laakiin anigu ma rabo in dib loo noqdo oo maaragtay dib loo laabto oo meeshii laga yimi lagu laabto wadanka waxa ku baxay dhaqaale waxa ku baxay waqti waxa ku baxay juhdi iminka meel fiic bay wax marayaan aynu isku wada raacno intayna soomaalida aynu meesha wax ka sii wadno xalkuna dadka gacmihiisa ku jira xalkana in la wada raadiyo waaye oo ciidama hadda kuwan oo qaranka horey loo sii wado waaye waxaan hal u arkaa electionka kadib dadka soomaalida inta laiskugu yeero ciidamo qaran oo dadka soomaalida dhan iska dhex arkayaan hala dhiso kuwa hadda aan haysanana yaan la kala dirinay hala adkeeyo qaarka aan tababarkooda wanaagsaneyn tababarkooda hala hagaajiyo qaarka hoogaa maaragtay siyaasadaha lagu shubana ha laga sii shubo aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxay ahayd cabdisataar xasan cali oo ka falanqooda arrimaha ama ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo maxamed cusmaan xaaji shire oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabna inta ayna joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi barnaamijka dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga v o a haatan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay xulka kameruun ee kubadda cagta ayaa xalay noqday kuwii ugu horreeyey ee u gudba wareegga labaad ee nag owtka tartanka koobka qaramada afrika ee laba kun labaiyo labaatan kadib markii barbaro hal iyo hal ah ay la galeen xulka yar ee cape verde xulka cameroon ayaana ah kuwa sanadkan martigelinaya koobka qaramada afrika ee laba kun labaiyo labaatan kadib markii uu nasiibka saaciday dalka ifricos oo qorshuhu ahaa in tartankan lagu qabto ayaana iska wareejiyey sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban xulka burkina fasona waxay kusoo baxeen kaalinta labaad ee gruubka e iyagoo u gudbay wareegga labaad waxaana ay barbaro hal iyo hala isla galeen xulka ethoobiya oo kaalinta ugu hooseysa ka galay gruubkaasi kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada afrika ayaa maanta iyo caawa la cayaaraya waxaana ka mid ah kuwa u dhexeeya xulalka malawi iyo senegal iyo zimbabwe iyo geni oo hal gruub ku wada jira labadan kulan ayaana isku waqti dhici doona si aanay u dhicin in xulalka ay si sii daayaan gabon oo laga saaray weeraryahanka ay ku dhaartaan ee beere obamaye kaasoo u safta kooxda arsenaal ayaa caawa la ciyaari doonta xulka morocco iyagana xilli hore u gudbay wareegga labaad ee koobka qaramada africa sidoo kale gaana ayaa la ciyaari doonta comoros afartan xul ayaa isku guruub ku jira waxaana labadooda kulan ay dhici doonaan isku waqti xulka aljeeriya oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada afrika kadib markii ay kusoo guulaysteen tartankii u dambeeyey ee noocan ah ee la qabto ayaa u baahan mucjiso si ay usoo baxaan halis ay ku jiraan waxa ay haystaan hal dhibic oo keliya waxaana ay la soo kulmeen hal guuldarro iyo hal barbaro algeria ayaa kulankooda u dambeeya waxay ku aadan yihiin xulka ivory coast oo gruubkooda horkacaya waana kulanka ugu adag kulamada u dambeeya ee koobka qaramada afrika ee ka hor inta aan loo gudbin wareegga xiga dhinaca ay dalka talyaanigana kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa xalay iska khasaarisay fursad ay ku qaban kartay hogaanka horyaalka seriaga kadib markii guuldarro ay kala kulantay kooxda yar ee sbasiya ac milan ayaana u baahnayd guul si ay hogaanka u qabtaan laakiin wax walba waxay isbedeleen marka ay kusoo caaboonaatay kooxda sbasiya kooxda inter milan ayaa maalin ka hor barbaro waxa ay la gashay kooxda atlanta ac milanna waxa ay haysteen fursad laakiin wax walba waxaa ka joojisay kooxda sbasiya horyaalka siraaga ayaa weli waxaa hogaaminaysa kooxda inter milan oo konton dhibic haysata ac milan oo sideed iyo afartan haysatana ayaa kusoo xigta dhinaca kalena ciyaaryahan lowandawiski ayaa xalay ku guulaystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan fifa kadib markii uu ku garaacay ciyaartoyda kale ah leonel messy iyo maxamed saalax lowandawiski ayaa abaalmarintan ku helay guulihii isdabajoogga ahaa ay gaaraysa kooxdiisa bayer munikh isagoo u saftay sagaal iyo konton kulan waxaana uu dhaliyay toddoba iyo lixdan gool wararkeennii cayaarahana waa nageynta
aad ayuu mahadsan yahy cabdulqaadir samakaab oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyay ciyaaraha halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal haddana idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroon wararka ka imanaya magaalada sancae dalka yemen ayaa sheegaya in dad rayid ah lagu dilay duqayn ay isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadku hogaamiyaan ay uga jawaabayeen weerarkii xuutiyiinta ku qaadeen imaaraadka isniintii shalay dadka ku nool caasimada yemen ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in afar iyo toban qof oo rayid ah ay ku dhinteen oo uu ku jiro taliyo hore oo milatari ah iyo xubno ka tirsan qoyskiisa halka xuutiyiinta oo magaalada iyagu gacanta ku hayana ay shaaciyeen in duqayntan ay ku dhinteen labaatan qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen xulafada sacuudiga uu hogaamiye ayaa maanta ku dhawaaqay inay beegsanayaan xarumaha xuutiyiinta iyo xeryaha ay ku leeyihiin caasimadda waxayna sheegeen inay qabteen sideed diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn oo loo soo diray dalka sacuudiga xuutiyiinta ayaa ku hanjabay in ay weeraro kale oo dhinaca cirka ah ku qaadi doonaan imaaraadka haddii wadamada khaliijku ay sii wadaan waxay ku tilmaameen gardarada ka dhanka ah yemen kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay laba gantaal tijaabadan oo la fuliyey isniintii shalay ayaa noqonaysa tijaabadii afraad ee hubka kuuriyada waqooyi ee bishan kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid iska indhatiraysa dalabaadka wadahadalada ee uga yimid maraykanka inkastoo cunaqabatayn caalamian lagu soo rogay haddana kuuriyada waqooyi ayaa waxay samaysay tijaabooyin hub oo xidhiir ah sanadkan cusub halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a waxaad kusoo dhawaataan haatan gabagabadii barnaamijka inagoo ku dhow mid ka mid a heesaha aanan idiin soo xullay
ردkyo dibnaha iyo ilka qadega weeshada codkarnimada dhaalanka arabkaaga medebkale heeskaasi nagu luqeynay fanaanka la foole ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o edinle sidaas iyo nabadgelyo